sidii aad wararkaba ku maqlayseen wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan koob iyo labaatan qof ay ku dhinteen weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in weerarkaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen boqol iyo toddobiyo toban qof oo shan iyo toban ka mid ah dhaawacyadoodu ay culus yihiin goordho goor hore oo maanta ah ayaa ciidamada booliisku waxa ay sheegeen in lasoo afjaray howlgalkii iyadoo lasoo badbaadiyey boqol iyo lix qof warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
shir jaraa-id oo uu ku qabtay isgoyska kilomiter for taliyaha ciidanka booliska jenaraal cabdi xasan xijaar ayuu ku sheegay in ciidamada boolisku ay soo afjareen weerarkii saacadaha badan qaatay ee ka socday hotel xayaad isagoona xusay in lasoo badbaadiyey boqol iyo lix ruux oo ku sugnaa gudaha hoteelka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in howlgalkii ka socday hotel xayaad la soo afjaray xalay saqdii dhexe muddadii howlgalku socday hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan boqol iyo lix oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween waxaa naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah dhanka kale wasiirka caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen hotel xayaad sida aada la socotaan ciidamadeenna amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen shacabkii ku sugnaa hotel xayaad ayna ku shahiideen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hosbitaallada muddadii lasoo dhaafay ee weeraradu socdeen tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa labaatan iyo kow ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka waxaa sidoo kale jiri kara midad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaallada tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarun xarumaha caafimaadka ayaa ah boqol toban iyo toddoba qof oo dhaawac ah in la geeyo xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka shan iyo toban ka mid ah boqol toban iyo toddobadaasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag xukuumadda soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saareysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay gaar ahaanna dhaawacyada culus in ay dar yeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa dadka la soo badbaadiyey habeenkii ugu horreeyey ee weerarka ayaa waxaa ka mida nabadoon maxamed xasan xaad waxaana uu v o a uga waramay qaabka uu weerarku ku bilowday xilligaas marka uu camiray maalintaas jimcay ahaaday sibdii cawadaas soo hoyanaayo oo maqrib sibdii soo gelaya ahayday marka barxaddana waa la fadhiyey hoteelka gudihiisana waa la buuxay oo qorarka hoteelkana waa camiraayana iyagana waa lagu jiray meelna kama banaaneyn marka qarax aan haddii dadka kediya oon lagu talagalsanaynaa hal mar ku dhacay oo qaraxu banaanka wuxuu ka dhacay ilidda lamber afar xigta uu ka dhacay marka isla markiiba mid kale haddana gudaha markii soo qadaan mid kale ku dhufteen albaabkiina waa soo jebiyeen oo askartiina meesha bumbay ku dhufteen oo ayagana kolba waa meeshay ku le-deen adugu calaa kulli xaal dadkii waa si maaragtay lama filaan ahoo aan haddii la qiyaasi karin ayay u carareen saddex qaybood ay u carareen markaas qaybuu iridda ganjeelka ahoo qoraxsinka ahay ku dudeen iyagoo si maaragtay muxuu ahay taxdiir la-aan ahoo iska daba dhaca ahoo qof kufa iyo qof kaca ah qaybun hoteelka jaranjaradiisay kor u koreenoo hoteelkay kor laba meelood oo meelna ay maqaaxi tahay iyo meel iyadoona lagu nasto oo qolo kuraas badan oo yaaliin fadhiya qolaa ku cararto ku duday qolo kaloo saddexaad oo anigu aan kamid ahayna waxay galeen luuqluuqyada saxafi iyo xayaad meesha ay iska galaan iyo masaajidka iyo qol shirarka lagu qabto waaweyn meelkaas luuqyada ka dhexaysay galgaleen markay saddexaas qolaha la noqday way soo galeen nimankan markay soo galeen oy banaanka dadka ka safeeyeen waxay arkeen ay dileen marka keliya waxay labay isu dhigeen qaarna meeshay raacdareeb u dhigeen oo meeshaasay askarta soo imaan doontay inay difaacan ugu talagaleen qaarka kaleetana koray u koreen oo jaranjaradii ay raaceen nabadoonxaad ayaa sidoo kale sheegay inuu soo daahay gurmadka ciidamada askarta marka dowladda waxaad moodaa ciidanka gurmadka waa soo daaheen mar dambey yimideen iridda weyn oo dadka ka baxay kasoo galeen markay kasoo galeen ayagoon madaafiicay soo bilaabeen madaafiicdaas marka jawaab badan loo celimayn marka nimanku koray jireen waxay ku dagaalamayeen waxay u badnaayeen bambooyin lasoo tuuraayo gudaha lagu soo tuuraayo saqafka hoteelka hore laga soo tuuraayo marka ciidanka marka ay wax rideen midkii mid loogu talagala inay laba ahay inay mid ahayn xoogaa waa waa shakiya iyaga jira laakiin mid kamida waa isqarxiyey ninkii nabad sugidda gobolka u madaxayo isku qarxiyey asna waa dhintoo meeshu ku dhintay ninkiina halkaas ku dhaawacmo waatan isbitaal markaas loola orday ciidanku markaas aaday haddana meeshaas ugu hakadeen qaarkoodna waaba ka baxeen oo gadaali ugu laabteen irday kasoo galeen marka dagaalku marka meeshaas haddana muddo haddana uu ku hakaday adigu mar dambe uun isleeyahay uun ilaa afar saac iyo wixii ka dambeeya waaye intaasna ay ayagu meesha ay ku jireen ayna soo gaareen aniga meeshaan ku jira gabaadka oo ay aheeday soo gaareen markii askarta ila soo simantay oon ogaaday inay warka ila siman wax ugu beegano ay askarti yihiin oon codadkooda qaar ka oqooday oo taleefono aan qaar ka gartay markaasaan ihi xaadaan ahay meeshaanaana ku jiraa markaas kabacdiyaa askarta ugu soo jiiraysay dhismaha hoteelka xayaad ee weerarku ka dhacay iyo goobaha ganacsi ee ku xeeran ayaa waxaa ka muuqanaya burbur aada u xoogan oo ka dhashay qaraxyadii iyo rasaastii la isweydaarsanayey waxaana hoteelka xilligan ku sugan ciidamada amniga dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba sidee ayay khubarada amnigu u arkaan weerarkan ay al-shabaab ku qaaday ama qaaday xilligan kana dhacay hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho maxaase cashar ah oo laga baran karaa qodobadan iyo guud ahaan saameynta amni ee weerarkan ayaa waxaa warbixintan mar kale ku eegaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ururka al-shabaab ayaa jimcihii weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho halkaas ay ku sugnaayeen dad aada u fara badan waxaana weerarkaasi oo qaatay saacado badan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba maxaa laga baran karaa weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen hoteelka xayaad su-aashaas ayaan hordhigay agaasime ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdisalaam yuusuf guuleed dhacdadii hotel xayaad ka dhacday waxay ahayd dhacdo runtii aad iyo aad u xanuun badan waxay ahayd dhacdo ay tahay inay soo jeediso indhaha iyo maskaxda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud hay-adaha ku shaqada lana isleeyahay inay dhiilo cusub ku abuurta baa sax waxaa muuqata in dhagaxaantii waxba celin waayeen waxaa muuqata in jeckpointiyadii aysan celinin waxaa muuqata marka in isku hallayn ama timid ama dayac inuu jiro marka horta waxaan aaminsanahay in reform ama dib u habayn dhaba dhaba oo aan laga fiirinaynin maarata four pointy five iyo hebel ha lagu raaligeliyo iyo reer hebel waxma helin aan lagu eegin sida saxda loo ambaqaado waddada saxdaana loo maro soomaaliya maanta way ooynaysaa xaalad aada u xanuun badanaa dadkii hor taalo waad arkaysaan maydadka maaragtay dadkii aad taqiineen oo dhan oo mayd meesha soo safayo sabaabna waxaa muuqata inay ismahadiyeen isbulaaliyeen maanta ay awood u yeesheen inay waddan kaloo darisa ay weerar conventional ahoo ciidan ahoo maaragtay muwaajaha ay la gelayaan marka al-shabaabka maantana kuwii hore ma ahan waa al-shabaab cusub oo doonaya soomaaliya u diyaarinaya maanta talibaan oo kale aaminsan inay yihiin oo dalkan xoog iyo xukun ay maaragtay ku kula wareegi doonaan ay aaminsan yihiin waxay isu diyaarinayaan dowladnimo marka cidda lagu soo socdo ee la doonayo in awoodda lagala wareeganay oo maanta soomaaliya mas-uul ka ana waa dowladda xasan sheekh maxamuud marka xasan sheekh maxamuud waxaan u rajaynayaa iyo maamulkiisa in hurdada laga kaco in dadka soomaaliyeed loo heliyo cabdisalaam guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka wax looga qaban karo amni darrada kusoo kordhaysa magaalada muqdisho waxa looga qaban karana waxay tahay wax ku haboon dadka ku haboon hawsha ha loo dhiibo ha lagula xisaabtamo civilian overside waxa la yidhahdo dad dadka la xisaabtamo ha la sameeyo hay-adaha amniga hay-adaha cadaaladda dhaqaalaha shabaab haddii lala dirilaysi dhaba ha loola diriro waa in dhaqaalaha lagala diriro waa in qadiyadda iyo iimaanka iyo maarata waxaan caqiidada lagala diriro shabaab waxay u baahan yihiin dad si dhaba ula dirirsan oo hogaan dhaba ula dirirsan bay u baahan yihiin hadday taasu aysan dhicinne waxaan isleeyahay waxa hotel xayaad ka dhacaya oo badan baanu arki doonaa siyaasiyiinta qaar ayaa ku talinaya inay habboon tahay in ammaanka magaalada muqdisho laga sugo caasimadda bannaankeeda si looga feejignaado weerarada ka imanaya al-shabaab waa kan maxamuud geedi waxaa loo baahan yahay in maadaama isbeddel dowlada u dhacay in dadka markaa xililka horu haayay inay dowladda cusub iyo u yeerto iyo wada hadlaan ee la kala qaato qorshe cusub balan cusub balaan cusub in uu saraakiishii horu joogto hadday noqon lahayd kuwa siyaasadeed ee la magacaabo hadday noqon lahayd taliyaal ciidan hadday noqon lahayd ku-xigeeyaal waa in ay kuwii hore oo u jooga cidday u gartaa inay sii joogto inay horta shir wada qaataan ee laga hadlo dhibka soconaya qaabka ugu habboon loo wajihin karayo waxaana lasugu keenay gudaha caasimadda lasugu keenay intaas oo jeegboynti taasoo micno kuu samayhayn mar haddii gudaha lagula soo galay meeshii aad borobortigii ama meeshii dhisleeday amba daydkii oo markaa la ilaalihayay haddaadba adigu gudaha dhexda ku jirto ee lagu soo galo de waxaa la yahay markaa waxaa la yahay laba qofood ama koox iyo koox u dagaalaysa ay noqonaysiin ee dowladdu waa in ay samaysaa in laga ilaaliyo magaalada tan caasimada aho ka banaanka magaalada at least labada shabeelle laga ilaaliya dadka ka hadlay qaabka lagu sugi karo ammaanka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid a doctor cali siciid maxamuud kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaa loo baahan yahay kow in hal gacan lagu ogaado amniga caasimadda oo la joojiyo hay-adaha amniga ee tirada badan ee ka shaqaynaya oo midba midka kale oo ku halaynayo sidaan ognahay caasimadda waxaa ka shaqaynaya wasaaradii amniga qaranka waxaa ka shaqaynaysa hay-adii sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka waxaa ka shaqaynaya booliskii guud ee jamhuuriyadda qaranka waxaa ka shaqaynaya booliska gobolka banaadir waxaa ka shaqaynaya hay-ado iyo dowlado shisheeye ciidamadoodii oo amisom ay number one ka yihiin waxaasoo dhan markaad isku soo xooriso waxa waxyaabaha nabadgelyada kasaya oo qeyb ka ah inay magaalada muqdisho aanay xasilin ay mudaraduna kusoo laalaabato qeybay ka tahay waxaan isleeyahay waxaa kaloo loo baahnaan doonaa magaalada muqdisho sida teedyada kale ee dalka inay yeelato maamul u gaar ah oo dadka reer muqdisho ay soo doortaan oo la sameeyo boolis u gaara magaalada muqdisho oo hub gaara wata oo ciidamo gaara haysta oo si gaara tababaran oo dariis lagu yaqaano gaar ah wata oo loo yaqaano booliska magaalada muqdisho oo booliska caasimadda dalka la yidhaahdo oo tababar gaara qaba tababar gaara oo si xoog la loo soo diyaariyo ama dalka gudihiisa ha lagu diyaariyo ama dibadda ha lagu soo diyaariyo waxay u baahan tahay magaalada muqdisho inay doortaan maamulkeeda oo la helo dowlad hoose oo gobolka banaadir uu leeyahay waxaa ula jeedaa golihii deegaanka magaalada muqdisho la helo oo dadku ay soo doortaan kabacdina ay doortaan amnigooda qaabka loo sugayo kabacdi ay yeeshaan dad mas-uuliyiin oo madaxa ay la xisaabtamaan xasan kaafi qoyste v o a